kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadla ahaa ee aynu kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaana idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha evaw barnaamijkan xasan kaahiye ayaa isku soo dubiriday anigoo axmed xasan ibraahima ayaa idiinla socodsiinaya barnaamijkeena raadiyaha ee gaarka ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo sare uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhegaystayaasheenna muhiimadda arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno inaan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxa aan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqadaro waxaan la imaan doonaa toddobaad weliba mowduucay xiiseeyaan dhagaystayaasheenna innagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay raadinta waddadii caanaha lagu heli lahaa iyo hilibka tani waa muhiim maxaa yeelay caanaha iyo hilibku waxay sii ahaanayaan kuwo si fudud loogu heli karayo qoyska leh xoolaha caanaha iyo hilibka waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee jirka dhisa islamarkaana nafaqo u yeela qoys badan ayaa hilibka caanaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga soo saaro sida subaga caano dhanaan kuwaas oo la iibgeeya si dhaqaalo looga helo islamarkaana loo adeegsado waxyaalo kale sida cuntada waxbarashada iyo caafimaadka aan u sii gudagalno ujeedka barnaamijkayaga caanaha iyo hilibka cuntada laga helo xoolaha sida hilibka inkastoo ay yihiin ilo qaali ah oo awood siiya jirka haddana waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee laga helo xoolaha cunooyinka xoolaha laga helo waa kuwa jirka dhisa oo tayo sare leh islamarkaana kaalin weyn ka qaata koritaanka iyo horumarka gaar ahaan carruurta sidoo kale waa cunooyinka xoolaha waa kuwa badqaba waxayna u wanaagsan yihiin islamarkaana ay muhiim u yihiin horumarka caadiga ah iyo caafimaadka wanaagsan dhanka kale qoysaska danyarta ah ayaa inta badan iibiya halkii ay ka cuni lahaayeen cunooyinka ay ka helaan xoolaha haatan waxaan ka hadlaynaa caanaha iyo wax soo saarkooda caanaha iyo wax soo saarkooda sidoo kale waxaa ku jira kaalshiyam caawiye sare leh gaar ahaan dhanka lafaha ilkaha iyo sidoo kale fitamiino muhiim u ah ka hortagga cudurrada waxay sare u qaadaan difaaca jirka caanaha waa la wada cabi karaa waxaa kaloo caanaha loo adeegsadaa in cunnada lagu darsado tusaale ahaan boorashka dhallaanka iyo canjeerada aynu ka hadalno arrinta ku saabsan qofka aan sokorta si wanaagsan u qaadan karin tani waa xilliga canuga ama qof weyn uusan haysan ensimayska oo ku shiidan laagtooska caanaha calaamadaha soo baxa kadib marka caanaha la cabo waxaa ka mid noqon kara calool xanuun dibiryo gariir lalabo shuban sidoo kale waa in ay booqdaan ama ay aadaan dhakhtarka si ay caafimaad dheer ay u helaan geela ariga iyo looda ayaa ah meelaha laga helo caanaha iyo hilibka caanaha geela ayaa loo arkaa inay ka sarreeyaan saddexda maadaama ay yihiin kuwa si fiican caloosha u shiida oo aan badana keenin xasaasiyad waxay leeyihiin waxyaabo bakteeriyada lidi ku ah marka loo eego caanaha looda waana il wanaagsan oo laga helo fitamiin b two fitamiin a c iyo d waxaa kaloo ay leedahay macdanta iron boqol jeer ka badan caanaha looda hanaanka caanaha lagu cabi karo waxa ay ka leeyihiin caano nadiifa suba kareem caano dhanaan iyo sidoo kale caano fadhiya ilaalinta caanaha waxaa lagu samayn karaa dhaqan ahaan iyadoo la miiro ama lulidda caanaha si loo kala saaro subaga iyo inta kale ee caanaha ku jirta subagan waa la qaboojin karaa si loo helo subag tayo wanaagsan leh caanaha nadiifka ayaa sidoo kale lagu qallanji karaa si loo sameeyo caano dhanaan oo dad badani ay jecel yihiin sababtoo ah dhadhankiisa macaan sidoo kalena waxa uu sii socon karaa wakhti dheer hilibka iyo wax soo saarka hilibka ayaa muhiim u ah nafaqada aadanaha sidoo kalena laga helo nafaqo aad u badan waa ay ka taajirsan yihiin hilibka caanaha ee ku jira macdanta iron iyo fitamiinada b qaarkood beerka ayaa ah mid hodan ku ah fitamiinada badankood halka keliyaha ay yihiin isha hodanka ku ah fitamiin b geela ariga iyo loda ayaa ah kuwa laga helo caanaha iyo hilibka caanaha geela ayaa loo arkaa in ay ka taya wanaagsan yihiin kuwa looda iyo ariga maadaama caanaha geela ay caloosha iyo dheefshiidku ay u fiican yihiin islamarkaana aan badanaa keenin xasaasiyad caanaha geela waxa ay leeyihiin waxyaabo bakteriyada ka hortaga marka la barbardhigo caanaha looda waxaana laga helaa fitamiinada kale ah b two a c iyo d waxaa kaloo ay leeyihiin caanaha geela waxay muhiim u yihiin in la ogaado in caruurta la siiyo maraq aan hilib lahayn oo keliya waxay siisaa nafaqooyina ku milma biyaha aan kulaylka saameyn ku yeelan waxaana u shidi karnaa hilibka si aan ugu fududeyno cunooyinka canuga islamarkaana aan u hubinno in sidoo kale ay ugu faa'iidaystaan nafaqaynta ku jirta hilibka iyo waxsoo saarka ku tababaridda badbaadada cuntada iyo nafaqada waxay ka hortagtaa cudurada ka dhasha cuntada waxayna siisaa macaamiilka tayo wanaagsan iyo caano iyo hilib nafaqo leh marka ay noolaha ay galaan wax soo saarka xoolaha waa ay horumariyaan oo si dhaqso leh ayay u tarmaan tilmaamaha fudud ee dhammaan herarka caanaha iyo waddada hilibku waxa ay kala yihiin kow xero xoolaha lagu xareeyo iyo sidoo kale deegaanka lagu hayo xaqiiji in deegaanka xoolaha lagu hayo oo goobta lagu liso caanaha xoolaha ay tahay goob nadiifa oo ka maran qashinka iyo sidoo kale cayayaanka haddii aysan jirin meel nadiifa oo lagu liso caanaha xoolaha markaas qofka waxaa laga doonayaa inuu raadiyo goob nadiifa oo uu caanaha xoolaha uu ku liso oo hawo furan leh labo xayawaanada xayawaanada waa in had iyo jeer la tallaalo lana daweeyo marka ay xanuunsan yihiin marka aad caanaha lisaysid nadiifi candhada xoolaha sidoo kalena xaqiiji inuu leeyahay xinjir ama boog ama malax caano tayo fiican leh waxaa soo saari kara oo keliya xayawaan caafimaad qaba oo leh nafaqo wanaagsan xayawaanada waa in aysan yeelan caabuq islamarkaana ay candhadoodu ay nadiif ahaato xayawaanka ku jira daaweyn ama tallaal waa in aad ka fiirsato oo aad raadsato talooyin ku saabsan inta aad sugayso xilliga caanaha ama hilibka aad cuni doonto iska daade dhibcaha ugu horeeya marka aad xoolaha aad ka lisaysid caanaha maadaama ay ku jiraan tiro badan oo bakteriya ah nafaqadu waxay u fiican tahay kobaca taranka iyo sidoo kale caanaha badan xilliga naasnuujinta iyo in laga helo hilib aada u wanaagsan sababtoo ah waxa ay neefku ay siinaysaa macdanta jirka u baahan yahay qofka caanaha xoolaha ka lisayo ama gowracayo waa inuu ahaadaa mid caafimaad qaba gacmihiisuna ay nadiif ahaadaan oo uu ku dhaqaa saabuun iyo biyo aad u fara badan iyo sidoo kale in caadiyan uu iska jiro si looga hortago wax kasta oo caanaha sumayn kara qofka caanaha lisayo waa in uusan ku kor qoficin ama uusan ku hindisoon weelka caanaha lagu lisayo qalabka caanaha lagu lisayo ama lagu gowracayo waa in si fiican loo nadiifiyaa kadib marka la isticmaalayo si looga hortago xoolaha ama xayawaanka aysan saameyn soo gaarin sidoo kale waa inaadan weliga isku darin caano muddo yaalay iyo kuwo cusub oo markaasi la lisay caanaha waa in lagu kaydiyaa weel nadiifa oo leh dabool oo lagu hayaa meel ku habboon haddii caanaha la iibinayo waa in ay ku yaalaan goobta loogu talagalay muddo u dhexaysa saddex ilaa afar saacadood si looga hortago in ay caanaha ay xumaadaan ama ay hallaabaan qodobka muhiimka ah oo lagu hubinayo tayada iyo sidoo kale badqabka caanaha waa in aad kululeysaa caanaha si jeermiska loogu dilo caanaha waa in la kariyaa ka hor inta aadan isticmaalin ama aadan cabbin caanaha dhanaanka ah iyo kuwa garoorka ah marka si wanaagsan loo sameeyo waxa ay ka wanaagsanaan karaan kuwa hadda lasoo lisay khamiirinta waxa ay sidoo kale ka caawinaysaa in wakhti dheer ay yaalaan islamarkaana uu qofka si wanaagsan u cabi karo soomaaliya waxaa ku nool dad fara badan oo xoolo dhaqato ah kuwaas oo ay muhiim u tahay in fariintan ay mar weliba ay la socdaan sida caadiga ahayd barnaamijka aalaaba waxaa ka qayb gala qobaro ku taqaqusay hadba mowduuca aan ka hadlayno mas-uulka koowaad ee barnaamijkan ka qaybgalaya islamarkaana ku takhasusay arrintan ayaan waxaan weydiinay su-aasha ugu horeysa ee ah maxay yihiin siyaabaha qaar ee sababi kara in qoyska ay ku sumoobaan caanaha
caanaha waxyaaba ugu horeeya ee sababi karaa in dadka kusumoobaa waxaa ka kow ah waa dawooyinka xoolaha lagu mido lasiiyo waxaa laga yaabaa neefkii oo la talaalay ama talaalasiiy hadana dawooyinka caadiga treatmentyaa la siiya xoolaha oo kale inta arka neerkii lagu muday dawo dawadan ay dareerkaysaa intuu jirkiisa ka baxaynayso ay tahay two weeks oo ama three weeks waxaa imanaya reaction baa imanaya waxaa ka dhex dhalanaya dawadii oo ku jirta caani oo biyurkeedii ah iyo bili-aadankii oon dawadii iyo xoolihiidu aanay ku qaadanaynin taas horta sumowgu keenaysa sumowgu badaq qoskana dhaanintan arkay dadka isticmaalaya ee caanaha suuqa loo iibgeynayo iyo dadka keenaya almirka iskale labadaba waxay u baahan yihiin wacyigelin maxay yihiin qaar ka mid ah hababka badbaadinta fudud ee aada soo jeedinaysaan gaar ahaan dhanka caanaha
okay haddii qofkii uu qof magaalo jooga uu yahay siyaabuu ku badbaadi karo de waa haystaa uu haysta way ufududahay oo dhakhtarkiiba markiiba caaniha laga soo masujiid karaa jirkiisa laga saari karaa laakiin qofka lihida jooga oo kale hadduu caanihii isla uu ku suboogo lihelayo bargaar dawliga xigaarmile marka wuxuu ubaahan yahay asagana wacyigelin buu ubaahan yahay kasida liig waxyaaba traditional badanka isticmaalaan qofku marku suboogo lagaga baabiyo oo buurigu kamid yahay saasaan u aqaana intiisa kooban ma jirtaa talo ku saabsan oo aada soo jeedinayso kuwa caanaha suuqa ku iibiya caanaha dadka iibiya ha talooyin aad u jeedinayso ma jiraan bilow bilow bilow soo bilow hal mar walaashay badanka walaalow waxay bixisaa faw waxay bixisaa caagado caagado nadiif ah oo si fiican loo cuni karo oo aan hareeraha iyo dusha toonaan caanuhu wax bakteriyaani ku hedhayhin oo nadiif ah oon bixin jirna qaybin jirnayaa jirta haddii dadku badanka waxay isticmaalaan saab wax la culay maxaa ahaan la culada caanaha loo isticmaalaa loogu shubaa dadka reermihiga badanka way ka taxadiraan laakiin dadba dadka kasii dambeeya way ka hawsfududeysadarin macnaha hawsha waxay jecelyihiin inay fududeystaan maadaama saa darteed waxaa lagu isticmaalayaa caagado toban cisho aan la maydhin oon lagunadiifinin ayaa lagu shubaya caanihii bakteeriyadina darteedu fadhido dadkaas waxay u baahan dadka reermihiga waa dad iska reerbaadiye ah waxyaabahay u baahan waxa weeya dadka loo tababaro badaniyanka ee nutritionka oo kale ah amaba marka njooyada loo dirayo shaqooyinka in qof dheeraad ah oo wacyigelinta sanitation ah siiya sidii wax loo nadiifin lahaa sidii maxay tolay caano nadiifiska lagu keeni lahaa sidii neefka marka la maalayo kale loo nadiifin lahaa loo mayri lahaa waxyaabahaas oo dhan dadka waxaa u sheegi lahaa in ay dadkooda badanaa ku baraarujiyaan in ay tahay caafimaadku inu yahay waxaa laga horeya caafimaadka bini-aadamka in la ilaaliyo oo wixii kasoo baxaya xoolihii ay naquuleynayna oo dhan laga taxadiro oo dadweyda mas-uuliyada ka ah tuulooyinka amaba hay tuulayaasha ka ah amaba maxaa ladaha dadyaalaha adigu madaxda ka ah tuulada dadka ku nool wacyigelin badan in loo sameeyo oo ku saabsan in wax walbaabada ay nolosha ugu horeyso nadaafadu oo ayna tahay shay walbaba in sidiisa saxda ah ay ugu dhow loo isticmaalo
aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin mas-uuliyiintaasi ka qaybgalaysay barnaamijkan taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdeg ahi ee qaramada midoobay xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka inta aynu ku kulmayno barnaamijkana kiisa xiga oo aan kaga hadli doono nafaqada ku duugan kalluunka waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo